bismi illaahi raxmaan raxiim muddo koowaad muslimiinta meelbiirooga salaame salaanta islaamka assalaamu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kaasatan waa raadiyaha warsan waliba waa wariyaalasha dhammaantood salaamiin salaamku bacda sida siinba ogdiin amnigaata geeka iida aan fayliyey gobolka bay haddiiuna erno waliba waa ilaahay horta nin nimceey abaartii tawkalika jari iyo waliba waa cudurkii ilaahay noo qaadi roobaa la heli horta unkuwiin waliba waa dadka shaldegi oo waliba waa hata guhuutinimada iyo qaxaga iyo rafaadka iyo dhibaatada iyo boorbalaanki kale aan jarno waliba waa ilaahay mahadle waliba waa taas ilaahay noo saari taan kale guud ahaan waliba waa gobolka bay way leera koro geeka amni way leera koro amni waa leera koro waa waliba waa amni lakafaana magaalada kaasatan magaalada bay dhowtan hata oo xarunta maamul goboleedka
okay gudoomiye wali sheegtay intii xaaladda amni markii la eer magaalada baydhabo xiligun ama gobolka baayo tirto ciidan faylam shacabka in badan wali isweydiiyaayanaa degmooyinkan qaar oo lanisku guduba korna oo kale qansaxdheere diinsoor oo kale bal xaaladahaas oo kale iyona maila ka tilmaamo kor
bismillahi hore horta waa degmooyinka oo lanisku guduba korno oo safara lanis gal korno badna jiraan walshaleedii waliba gobolkan bayle eetame mase koonfur galbeedle eetame wal soomaali guud ahaan haysadu nimankii oo nabadiid ka haayay oo ilaahay dhibaatada kiridi oo waliba waa umato dhibaatayaasi dartiyo iyo hayti waa ma wal soomaali dhangnayla qabtuu maayshu maayo walshilidayna qabna ma eh si ahaatee hatana waliba waa ani oo harumo degmooyinka oo dhatiyo liinshal mara korna mase hirinaayey ani oo la mara doono oo waliba oo ya qorsheeyaan laakiin hataa walow oo waliba waa wal badan sidii hore un ku hayna laakiin waa iyo nafti unqobitaantiyo iyo dhibaatadiio io walaay sidii horti dadan dhabaayeen waliba hata guud ahaan wal badan hatan hayna waana hatana wayla rajeeyane ani oo si dowladda koonfur galbeed iyo waliba waa maamulsha iska hirin waliba ani oo qorshahaas ka duul degmooyinka dhanna waan anis furo doonto rajeeyaan haddii la yidhi okay dhowaan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya iyo wali saaray maamulka koonfur galbeed iniyo dagaal iyo qaado doonana oo deegaano badan sidaas hadda sheegtay laisku furi doona bal in badan dadka dhegeystayaasha ama shacabka soomaaliyeed wali isweydaana awaamiirta si in badan la hasaari sababaha fuli waasiin landhaqaaga waasimaydiisa
sababaha waliba madaha dowladda kulleyba warta waliba walaaba dowladda koonfur galbeed way ku duwah doona wasiirka amniga iyo waliba waa yaa ku hadala doona laakiin ka gobol haan antuuna noo qusayto mase una koogna waliba waa wili diyaar garow sheelayla ka jar laan dagaal qaada fadaw waliba waa mase cadowshay la dagaalamo mase wal badan jaraan wali wali ku jare anay usu diyaar garow badan suubsad information haada waa waa xaalad dagaal haata wal badan anuus ka talagalay yaa yaa qorshaysada marka taas waa laku heri ma eh qorshe jeela ilika jar sidii liin fula fadi oo go-aanka dowladda hukubay sidii in fula fadi walka jar marka waqti hebelu lay lay walib waa waqti hebelun mala erakor waa wal kordhiya naqdaas marka qorshahaas si lahanjeeriyo waan wal fuliya okay baydhabo haddii maalmo wali argaan ciidamada booliiska oo howlgallo wadaan howlgalladaasay oo hadda siisa dardar ee anu aragahina magaalada baydhabo ciidamada baabuurta bajaajka qeyboosha iyo hodgeed ambaareen arrintaasay amni ahaan mehe islitinha korre
waliba waa amniga horta mar welba dhanlinku jiifadawmale dadka oo nabadgeli darada ka shaqeeyahay geedka soomaaliya meel kasta roogan ogsantin makiin sheegeen waqti hibalaha ka galaan meel hibalaha ka galaana maka eraayan dad oo nin baahanaynu askari in la dagaalamayn ciidan in la dagaalsanayn dowlad in la dagaalsanaynu noolaha oo ka nool oo shacabka iyo nay waliba dalka ka nool dhan la dagaalsanin marka lankii noolahaas dhan la dagaalsan ma ero korto miinjiifada korto geeka nimantii cadowkii koo dheeri ma ero korto marka ani maalin kasta hamiin kasta saacad kasta adataha dirta bajaada baarta baabuurka baarta guriga baarta nanka baarta wadanta ni qasabta marka taxadir oo dadkaase hasiinka deerifan oo umatiinsaaliinka dhabaata ifan oo sees ka badbaado fadan isin shacabkii nabadgelyaduna asan hata haysataan si aan ka noolaada fadan nabadgelyo kusii badanay ka deeri fadan dhabkaal siinka ka kooy fadan aawidiye yuu wala dardarka sheeni waa mae wal hatanay dareerona mae wal maalintoo la eena mae wal maalin kasta ee oo dareero doonu hamiigi geed aan dareero doonu loojimaayeen wal sacadoo la eena mae wal weftigu kooyliin weelaha eena mae wal arintoo la sheegiliin weelawna mae joogtu ay ciidamada amniga nabad sugidda booliiska hangoo waliba waa booliiska gaarka koonfur galbeed ilaa militariga haddii haato belati gudaaji iyo haddii haato bannaanka eba wal joogto eh oo waliba kontaroolkaas oo nimanka argagixisadahay lagu ka hortagahay ugu waayo okay marka howlgalladaas ee magaalada baydhaba gudaha keliya yak egina mise iyo jar meelo kale magaalada ka baxsan oo howlgalladaasi laka hadhiijow oo si magaalada waxyaabo kale hanigal ha ya jiraan magaalada gudaha jileyma hata madii hata la hawqaada doynuna oo kale oo jidkan dheer oo xamar ku kooyow baaburtu ku kooyas ilaa doynunay maadaama waliba waa buuri dhatan wataa walaha ku dhihi koran buur walaha ka baare doynunay walaha ka baare baaburki buuraha ku gudubi doynunaha ku gudubi qorsheyn way hay yan baydhoo hala ka baare baaburki oo baydhoonan ku banna iskaru oo arweejiya masanay haaji tuulooyinkaasan bati an hayn oo meelaha uu dhihi saliim ogaada iyo naftiyo waraysi badan aligu qaada taxadir badan ku jar ma'e wal degmadii oo baydhow mase magaalada shileedii leeya ma'e ilaa goof guduud ilaa awdiinle ilaa doynunay meel kasta ciidamada dawladda roogaan waliba waa wal meel wal oo saliinka shaqeeyahayo maahayna magaalada tan leey ma'e waayo doynunay baxo liinku warqabna awdiinle liinku warqabna oo goof guduud liinku warqabna tan shileediina malku warqaba koro marka wal ilaa meelaas iska hirin wey oo dawladda iska hirin oo walaay meelaha ku baxaw anta hoomiha ku baxaas anta baawarkal ha ku baxaw anta oo lama dhatan ha ku dhiidi markan kii lama dhati ha ku dhii jidda ha ku dhii safare anta ku koyti anta enjeed anta nagnagadahayd anta rogahayd antaas okay marka ee wada shaqaynta siin ku dhaxaysa idin siin iyo taliska booliiska ee gudoomiye inta kale ee dardadan su'aalo isweydaamiyada maamulka kaliya baydhawaha ku koomeelaara degmooyinka kale maadaama aad haddii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolkada ita gobolkana shan degmiya ku koobanta bal wada shaqaynta degmooyinkaas aada lilata iyo xaaladii oo dadka war hayd
degmooyinka maamulka wayba waa horta isku maamulkow isku dowladow wal oo hata la erawma ee degmadooda macnaha socodka leey waliba waxuun argagixisada nimankan oo jididkan iyo dhibaatadan iyo dadka wadaag meesha maahan maamulka geeka ilaahay amaadle war isgaarsinaa lanees haysad me wal kasto iyo kuwaa bariisiseen wal kasto iriidanka dhiidi wal kasto iyo ka hirgelin wal unu ku warqabno yoon hanin sheegahayaan unin ku foojigno wal kasto oo waliba waa iyo laka taro koro oo mase mase kordhiyaasun walunin ka kordhiyahaynu wal al walay warbixinayna yoon hanin sheegahayaan hiraab kasta warbixintii sidayoo ka baryan sidayoo ka hirgelan walanu ku warqabna waay okay marka dhinaca siyaasadda markuna hanagan siyaasadda id ambalaaranta wali ku mid ahaa bulshadii siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo ku mid ataa kuwaranba dhinacyadaas bulshada dhatiye saameyn intee le galaangal la sameeya haytaan inaysan la shaqaytaan bulshada
bal bulshada iidaan la shaqeeyo hayna yaana iidaan in la shaqeeyo hayta bulshadayna oo reer baydhow iidaan ammaaninin kaas hatan reer koonfur galbeed waa waliba waa haddad og geegka anjeelayna oo waliba waa arqalateen maamulsho masenay dowladdiyo mase aan ogolaynu iyadoo una iyo galan wiin ku helhayn iyadoo una ku helahayn warbixin badan ku helhan waliba waa uni bulshadayna iidaan isla shaqeeyohayn dad oo waa meel oo la kafaano roogna laakiin ilaahay idin sheegay walaa dambeena dhamaa saro doon okay marka gudoomiye marar badan wala jirta awaamiir oo dhinaca amniga noqotooy awaamiir badan gobolka ha saarayaan oo haddina lanfuliyaan ama bulshada unfuliyaana jirta oo ka dhaga adeegasa awaamiirtaas asbaabaha isin islatiin oo fuli waaytay oo in badan digreeto badan ama awaamiir badan ha saartaan ma islatiin ma ojiini horta dabcan waliba waa dakareeto badan oo maamulka gobol le hasaaray iyo dawladda le hasaartaba oo shacabku horkooy oo diidi oo qayaxan unata ma ojiini laakiin wal alla walaagii oo oo waybua markaas intilah eri waybuu dareer waayeen sababo aawadeeda yalingar waay maadaama waa naqdu korta wal oo hal weeloy lari oo maamulka maanaa shacabshi iyo adoo liin angnahaw maanaa hadda xilliga maka aadan aawade waa liin keri jiraan laakiin wal amar diido oo shacabka iyo nay dawladdii mase maamulkii isku korkooye oo saas dartiye ka dhii waaye ma jiraan okay marka magaalada baydhabo oo kale xaafado kale oo daafo ku tirsan iyo jirta oo marka xaafadoga say sida washarow walaayin huquuqku sii ah maamulka jirta meelo oo ammaasha iyo xaalad iyo kuwar hayan si guud ee information lagu hayo maamulka xaafado obasharow ilaa mukuudo ilaa bukriyay gelgelgoobano waa meel kasto ilaa xanaanatu meel kasta oo geeka maamulka unku warqabna mase amniga iyo nabadgelyada liinku warqabna ma jirto waa man ilaa inshaylay liinkawaalna meeshii maahana waa booliiska meel kasta oo xaafad kumad eh oo xaafadoontu man ka xaafadood kumad eh oo magaalada baydhabo eh xaafad kasta xarun saddex xarumood afar xarumood oo lagu deganyi anta kalena waa lakaroondayaw marka meel geeka la erkor la eraw ma jarta amni jamal ku warqaba mas geesa jarta mas dawladda meelan geeka hamiinka la gal kore waliba ciidamada mu kor qabaan mas maamul sham kor qabaan la erkor ma jarta illa hamiin geedatiyo waqtiga isan fadaasan ya karoon day korn ya siin la saado korn meel geeka bay dawdati amni maanaha meelun walku obsadeen mas malan hooyada kor la eraw madna ma jarta okay marka gebgabadii waraysigan gudoomiye bulshada koonfur galbeed soomaaliya oo barnaamijkan warsan dal iyo dibadkoo dhugunsudahayta waxyaabaha ad isleeto kaga faa'iday sidaas in sheegas bulshadaasi xaalad amni naga tooy siyaasadda naga tooy ma isleeta
bulshada reer baydhabo reer koonfur galbeed dhammaantiyo iidaan maasanin sidaiyo dowladdiion shaqeeyahayaan sidaiyo maamulshoon la shaqeeyayaan sadayo nabadiidka andiidiñin argagahisidan inaysku dheerayaan eedeedaan ka mahsanyin mar welba yow widin wayba wayn sheegay lang oo waybuah argagahise langna ninshalbahanayn oo waybu suuqa suuqun yado dareerase qarahiyaw unugii kaas qool hanbahi qarahiyaw adlaantita idin hanbati dilow walaalka dukaanshaygaadaw dilow madna walaalma siin eh sadasan hata beri unku etiin oo asan unku dheertin ani waliba waa mar welba unku dheeratan waana maxad eedee wasinku ku hayn ani asan inqari hayn garabshoonan surmayn haan yaroo asan hata jaljilaa siinka jaroon wal siinku biye dawladdasan garab teegin maana geeka haan dawaaday iditale amalakinka kooy qalbigin ay ka jarnay alla dili dhamadeey sidasan dawladdiin iyo maamulkiin garab surintin hatan an sii garab surnaada haan bahaayan